dhammaan cabdi iidhaan faarax bishaa maarj waxa uu bilaabay shiinley
markaa shiinley markaan arkay deelley in ay tahay wax cid kastaaba ka hadli karto xaraf waasaca inuu yahay waxaan damcay in loo guuro shiinley waxaan idhi kolkii midhayarii wada shuq yidhi shidantay deelley e shimbirdharabtu meel aar fadhiyo shuuqa kama dayne shacdii baan hayaanka u raray iyo shaambisgeediga e afarray ha lala soo shir tago shoolabooliyahe shaabuugga nadiga ayaa tixyara sheexa ka lahaanne shilma hele tixdan gaariyow shiinka ka aseeyey ama geeyadan xalay shirrabay shalow abraarkeeda meeshaan shakamadda ugu xidha sheeg haddaad garato shatarta iyo dabaylaha jira ayaa shaamareerka lehe shifo waxaan ahayn oo la cuno sheeg haddaad garato shibba waxa dibnihii looga dhigay shar iyo khayr daayey abwaan wuxuu murtidii uga shakiyey sheeg haddaad garato runtii shimiqda waxa looga dhigay una shareer raatay ay beentii shaaraca u timi sheeg haddaad garato shuf u dhiman nin ragii waaggayaa sharafna nooloowe waxay sharadii meesheed u tahay sheeg haddaad garato cadceedduba dayaxa shiikhise waa se laba shay eh wuxuu shamacba taaggii u huray sheeg haddaad garato ninkuu kibirku shaanshaan ka riday waaye shaxartaanye misna waxaanu sheekada ku darin shiishka soo maqane intuu shaqalka gaabani u jiro sheeg haddaad garato shirkii lagu ballamay faalladii shaaca laga qaaday shisho u garannay hasaawihii shaadirka lahaaye shalmadi kooro raacdaye waxbaan sheedda ka arkaaye shafdhiggeedii meeshuu hirdiyey sheeg haddaad garato balaayada shinkeed galay fidmada laga shaqaynaayo shoocaaligeedaa hirmacay waase sheen go'aye halka shalaxda lala maagan yahay sheeg haddaad garato shubaal quruxsan gaawaha shaxshaxa shuqulgobaadeedka shinni dhagaxsideedii hadduu noogu shiro geelu shalaan duhurki sharad kuugu galay laaska shacabkaasa maantadan inaan kuugu shubo ee shifo u hooda kolkay shaaxi nugu heesayaan kama shidoodaane sharba uga ducee inaan u helin shil iyo kayrkiise haddana sheekhiyadii iyo u qabay weliyo sheellaaye misna sharax kitaab kama akhriin shaday ku yaallaane wuxuu badowgu sha'allaah ku yidhi sheeg haddaad garato shillalka lagu qal neefkii la dhigay shidhada xoolaaye shanqadha iyo shariiraha distiga shagagaxdii weelka sidii wananka loo kala shishlaa shillimaad noqoye shansha kama dhadhamin reerki waa shay cajaa'ibahe waxay sheekabaraleydu tahay sheeg haddaad garato shabeelkii iyo orgigii waa heshiis shii baldhegayaabka birtuna waa u kala sheelan tahay shawrno kala meele shilladkay isugu dhuumatayee nabadda shooxshuuxa shullo mala la dhigay baa jirtee sheeg haddaad garato shullo mala la dhigay baa jirtee sheeg haddaad garato shidaaddada qabiilka iyo weglada lagu shallaynaayo waxa qaranka shuushkii ka baxay dib ugu shaasheeyey duqdii uu shakaalkii iyo qabrigii shabaggii hayn waayey shaaruba libaax iyo hadday shaadh ammaan tolatay sharcigii qaban lahaa meelu jiro sheeg haddaad garato shaxda niman aqoon lama degeen mana shu'aysteene shan soomaaliyoo wada socda oo calan ku sheekeeya shin maa la arkayaa waa su'aal sharad ka yaallaa buuri
ayaa waxaa soo galay ninka layidhaah cabdi iidaan faarax wuxuu ku soo galay awrka dooxna lagu yidhi toddobadii bishii labaad siddeetanka dayixii ma soo baxay waagii ma daalacay daylo meesha mau cigay ma la qoray darmaanaha seefuhu ma dhalaneen dawanadu ma qaysheen danjiradii ma kooseen ma la diray cirjiidaha raggu maysu duurxulay doobigii ma buuxsamay ma la diray horseedkii shaxda damalka taallee daawashiyo ciyaarba leh ana laba jiraan degay digba waa digteedee beelaydu tira ma leh dibu badan tilmaamu weli way ka digin tahay dabro celinta leexada kolka laysku deel wado hubka culus deedamo darandoohi loo rido dulkaxaadsi laga tago afarley nin lama dagaalamo laga diro xoggiisii wax la tegay dagaarida deqsi aana meel yaal ku dabaal barkaa jiray maalin buu balxiis tegey digsigii ku jirabuu dalatiye ayaa dilay waxa darayga marihii duuduubka ugu wacan dirxibaa ku hoos jira waa daxaayad lagu yidhi nin ka dayay hadduu hubo waaba layska dayin laa afartaa digniin gabay shamidlow iskaga durub dhanka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan gobonnimoy dad badanley dumar iyo ragabaley doqol iyo sariidley diric iyo nifragaley dhallinyaro ku dirasiyo dabley iyo askariley daraj iyo nisaraley duqay xaaja qaadiyo daada daadig iyo badanley dusha calan la saaraley xidig lagu daleeyalay daawash iyo mashxaraley durbaanada la tumayiyo digdig iyo kacaanley dudmo iyo ahtaagley dawro caafimaadley dhiig iyo haraadley dhiig iyo haraadley doondoons badanley godobleysu dile iyo dakanooyin badanley darma iyo furaashley dugsi lagu caweeyalay dooniyo ugaadh iyo dhul weynoo u dihinley qabyo dagalka taaliyo daldaloo la badanley dulmi iyo xanuun iyo daacad iyo wanaagley dahab iyo bitrool iyo webiyada durduraley wax kastaa ku duugane weli qaranku kama dayin dayacaasa waa kuma wax ku duniya kaa magan wax ku dila ka yaasiin cadow kuguma diirsado anna gaadhka kama dego afartaa digniin gabay shammirlow iskaga durug dalka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan dulo iyo ujeedada darta guud warka u shuban dulka hadalka maansada degmo maaha sheekadu gobol gobol ma daarana dudo qaran ujeedadu haysaga dureertee nin dayacay xilkiisiiyo daldashaha cantoobtiyo qudubshaha qurquriyiyo dhimanaha ka seexday duqulaalinaysee mid duubaday hadduu jiro inuu yahay dantii qabe waxbay nooga daahiray nebiyaha dushiisuu layligu ka diraya dufanjacasha ururtiyo dabna leefta xooluhu ha daldalato taageed dusha godabta kala soco dooyada ka laba celi duugoogi maysee innagaa ka daba tegi wadaamaha la dowdamay danyartay ka maqan tahay raacdadu ma daalana dodoraab iyo shalay jire doorka maanta noo jire dib u jire hadhow jire ninba weel u daraybaa dayn loogu leeyahay diiwaanka qarankiiyo taariikhdu duug ma leh afartaa digniin gabay shan midlow iskaga durub galka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan ninka geedka dararshee durdurada ku fura ee dacda webiga geeyee dumimaayigiriyo qor baa qurucu damal yahay kulna waa duqoobaa kul buu dogob engegan yahay dabayl iyo u faarida dildilaaca xaabada dumaradu xambaaraan dab olkumayna wuu xigay dambas baa u aabba ah ma wax kaa dadnaabaa in qabiilku duni yahay in qabiilku duni yahay faradheer dilaacdiyo dalandoolli iyo shilin durujaa la qoonsado wax la diido leeyahay gobonnimo u daran yahay degal balaayo inuu yahay dagal balaayo inuu yahay degijiraba way marag kolkii uuna dabar jaray ka daldalashadeennii waa kii aynu duugnee danku siine ciidee dusha dhagax ka saaree laga soo dareeree dadku wada iloobee dib ninka ula soo baxay waa dan iyo xeeshii kuwa daafacaayana dannigaygu wuxuu yahay hashu ha ugu darartee dembi ma leh nin baahan afartaa digniin gabay shamidlow iskaga durug dalka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan darka geela lagu horay ninka daba sugaayow andardaaran ee maqal ma dardugin irmaanadu ma durduuran qaalmihii dalawadiiba lama horin dixda tuban horweynkii dusha gabankii kama iman naanidu daleen ma leh wax ku dadanse mooyaan diriradii abaarsade cirku weli daruur ma leh dambarsame nin ogi samir ha ku dhaganin fooraha ha degdegin baxnaanada kuu dayrin maayee deeqdii allana filo afartaa digniin gabay shalmidlow iskaga durub dalka ulama lagu dayay kolka xiga dacwadi furan mahal baa libaax dilay maraq baa duleedka ah dubaaga iyo haadkiyo dufanjacashu meeshay u dareertay waa maxay doonida shinkeed raban dhaqalkiiyo shiraha qale badda dulandulcaysana dilowalkeedu waa kuma dadka quushan eelihii macirkuu ka soo degay kuwa laga dejinayaa madar laga xigaadaa sheekadu da'weynaa dulo iyo gundheeraa dacar iyo ladka cisee dhul ay damaqday badanaa balse dira diraalow ama daba kanaaxow dhamacdaba aan raacnee doontaba aan yeelne eh hadduu qaranku kala dido siduyay u daran tahay dantuu wada jir noqotaye diidani muxuu helay diir iyo ulyaa necab dawadii ayaa furay ninka dowladda yidhaay dadka kala mar inuu yidhi debnihiisa laga helay debnihiisa laga helay dalaaq iyo wallana maray ma dambaabinaa yidhi dooc iyo dareen lehe dooc iyo dareen lehe wuxu degantan maa jira waxay waxay dameertu hooyada dabada uga nuugtaa daba iyo isku hallayn ma dambaabidhee garo dabinjaab ma hadal baa nin la diray ma madax baa dawladii ma reer baa daba dhilis ma badhi baa bir baqleed ma faras baa maroodigu ma doqon baa runtu dacar miyay tahay dimuqraadi waa maxay afartaa digniin gabay shan midlow iskaga durub galka ulama lagu dayey kulka xiga dacwadi furan duq abaar ka soo baxay bixidiyo dareentiyo markuu daaqo geedaha wuxuu karinla doogshaa dareenkiyo xiniintee wuxuu karinla doogshaa dareenkiyo xiniintee daranyadii abaaraha durba wuu iloobo waa ka soo durduriye awrka dooh ma lagu yidhi hasha noo dareertahay dambeediyo horaadalay dambar iyo karuurley danyar iyo sabooley danjir iyo abwaanley dikri iyo wadaadley duug iyo cusayley dumaal iyo bilcanaley kolba dhan u dullaamaye kolba dhan u dullaantee nin kastaa hadayrshee duntu noogu kaa xidhan duca qabe inkaar qabe dibu socod horow socod dadan iyo in daalacan dar kastaaba si u hadal danyartaasa kala garan markay halkaa marayso ayaa waxaa soo galay ninka la yidhaah cusmaan aadan xuseen cismaan askari wuxuu ku soo galay ninka diiday waa kuma shantii februari siddeetanka deelayda furantiyo ragga diiradda u sida labadaba ku diirsaday markii aan dareeme muddaysa iga daahdoo sida daruurta roobkoo dad abaari hayso dacalka ugu hoortaa dabaysheedu urayse markii ay dad soo tidhi sida haweenay da'ahoon daa'ima horow dhalin tiyoo samir ku daacada allihii daa'inka ahaa ugu deeqay ubad wacan deelayda curataan u dabaaldegaayee dooyaysoo igu daah damashii hargeysee murtidu sida dareemada iyo daadka ku ahayd iyo dacalladeeda dhambaa laga dirsanayaa deeblaanu joognaa duryaa laga warramayaa sugulaha dushooda dabku weli ka baxayaa waxgarad waa dinuu yahay dambanowna yeelkaa xalay dunuucaygii dariskii ma seexane niyo aan daboolo dabar adag ku jiidaan ka sii daaya xaligee dagaalkeennu waa meel waa dumin qabiilnimo iyo daalinkii wada iyo daalimkii wada deelaydu waa shaxe darandoorigii hore wiilal diiran baa helay dabayaaqo weeye aniguna god aan dego maansadan dalaysanee abwaanadu ku deeqeen saddex dow la kala qaad qaar doodoodu waa tahan waa hadallo daacada dawo weeye dhaxal gala dadkuna wuu u baahnaa qaar doodooda uma bogin wax siray danfirayaan waa dabaala joogtayn waa dabada geed kumar qabiilkii la dumin lahaa difaac bay u gelayaan dan gaaraasa kaga xidhan qaar maba dareensana waxa loo dan leeyahay duhur dhidarka seexdee galabtiina roob da-ay onkodkii ka didayee degdeguun u boodaye lisowta lagu dilay endayn hareeraha dullalaata cararkii ka duldhacay hadaamuhu miyuu kaa dhahsoon yahay afartaa anaa degay way dadaaba xidhan tahay gaadh baana daba yaal inan kugu ilduufana danacyaanu kaa geli dabsiraaddu waa ceeb waa diidmo iganeed waana doqon aqoonteed dunucdeedu waxay tahay dib u raac dariiqii dawgii lasoo maray daymooyoo maxaayiil gumaysi daawarkiisaba ninku dilay doc kuma dhigo cadow kuuma dhiirnaxo kama dayayo naxariis tiyo dowlad aan nahay jiritaanku diiq galay dadku ay culloobeen sokeeyihii iswada dilay danyariyo walaalkii ogaagga isku loogeen dalka inuu kacaan yimid farxad iyo damaashaad loogu wada dabaal degay caleemo doogle loo lulay ninka diiday waa kuma in qabiil la duugo lagu riday dalluun dheer inaga daaya liitidhi ninka diiday waa kuma diraac mahada nabadday dudo qaran midowdee laysdhex degay siduu yidhi ninka diiday waa kuma dadaalkiiyo waxqabadkii isku duubni wada jira ololayaal isdaba joog taariikh anduug noqon baaldahaba lagu qoray ninka diiday waa kuma saddexdaasi waa dalab waa dubaax qarsoonayd waa darabe igahoo doob heesidaa yidhi dumar dumar ma guursado dab bakhtiyeyn ma dhiirana doonye isma qaadaan anna waxaan ku darayaa ayax meel hadduu dego deeri way ka dhalataa daylo sumal xadkeedii dayradhaaf markay tahay ilma dabay ma weydee waxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay daldalool inuu yimid deedna laysla haadsaday bilaal iyo malaal iyo dabagoosi joogaan darajana ku xidhan yihiin ninka diidi waa kuma in qabiilku daxal yahay darxumiyo abaar yahay qarankana u daran yahay dibudhaca ka kow yahay ninka diiday waa kuma qofba hawshii loo diray da- daayacan inay tahay ku danaysa mooyee duugba aan la eegayn ninka diiday waa kuma duqmaamaahay baa yidhi amba duunyadaydii dadla-aanta awgeed dijir bay cidla u tahay iyadoo dadkaygii duunyali-i daraaddeed daaduun u yahay cayd hadalladaa baxay maantaba dalkeeniyo inay dadabta yaalaan ninka diiday waa kuma taa waxaa ka sii daran in qabiil la doog dhabay doolaaladiisu dheer tahay dalxiiskiisu badan yahay uu duleedadeeniyo dhaanshoolo suuqyada oo duub xariiriyo loo turay loo tolay dirays wacan dembiguu sameeyana ka daa aan la odhan karin ninka diiday waa kuma afartaa dhadeeley degdhow dabaqad xoolo leh dan yartay ka boobtee dulmarkeedu wuxuu yahay deelaydu waa tahay waa dirir sabooleed debnahaygu waa hodan waayo aragna waa door durucdeedu waxay tahay dowlad yaa xigtaysee dowlad yaa xigtaysee dambarkeeda keligii joobiga u culayee ummadda u dardaar werin miyay u doonan tahayee dunta loogu xidhaye horta aanu daynaa dadka hadday u siman tahay miyay dariir qabataa dahab ruuxa qodaya dalka horumarkiisuu u dadaal isleeye dembigiisu waa maxay saddexdaasi waa dalab waa dubaax qarsoonay waa daraba igahoo geeleenay dareeriyo guul ooman buu degay ceelalyadii lasii diray dooxiiba may tegin biyihiisii maaxdube darkiina wuu ka maran yahay dabac raggii lahaayow ina mau danqanaysaan waa bilo ujeeda leh dooduna inoo furan maxay dirirka cawleed damba sama wadaagaan daawashadu maguulbaa dagaalka iyo nabaddana iyomay la deris tahay dagaalka iyo nabaddana iyomay la deris tahay dalka inay hagaajaan dadow yaad ka sugaysaan maduul baa inoo maqan malaa'iigta duushee aan ka daalin howlaha iyagaa diyaaree ma laynoo dalbanayaa jinka iyo dabaylaha miyaan diran karaynaa siduu daayi nagu huray deeqdii saleebaan midnabaa dambeeyo diinta aad ku haysaan waxay soo degaayana miyuu damacu kaa galay waxay soo degaayana miyuu damacu kaa galay dulmarkeedu wuxuu yahay damqashiiyo xanuunkeed dacadtiiyo itaalkii dulmi iyo dalaalkii degmo iyo dugaageed dibbir iyo durduradii danyar iyo dagaalkeed durmadiiyo dabqaadyada deexashada abwaanada qof kastiiyo dareenkii hadday caana daataan dabadood la qabaya
markay halkaasi marayso waxaa soo galay ninka la yidhaahdo maxamed cali fistan kuna soo galay deelayda la magac baxday inta baasha quusow ma ku daahi doonta soona baxday afar iyo labaatankii bishii labaad kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii fistan wuxuu yidhi deelaydan curatiyo dawankaa baxaayee dhigahayga deeqee aan ku tiirsanayo weligaa dib ha u noqon hadlileemin abidkaa deelaydan socotaay daadihii ujeeddada dararna oo la maalo lagu dooja reeraha isku duubni wadareer wax u dana u doodo wax u daran u diido digka siisa xumihii hadday doodi furanto dadku uu u siman yahay shaxdan laysu wada degay nin kastaa u duur xulay meel laga ilduufiyo saddex iyo irmaan digid duulaan hadduu jiro dabar jaraya cudurkii dawga loo maraayo dulicduna mid qudha tahay nin nin kala dul fuulo wada dira diraaliyo tuqubar waceed damiirkii hagaagsan bulshadiisa wow dahab wow daafac adagoo cidi aanay dumin karin digtoorkii aqoon lii durduweeya aan gurin waa roob da-aayo sida dirirka cawleed doog iyo barwaaqiyo waa daman harweynoo dadku uu ku hiran karo diirka aan ka qaada eh dabuubtaydu waxay tahay deelaydu waa hees dariiq toosan weeyaan daaha gaariyaa furay doodana abwaanada isagaa u wada diray wuxuu daawadeedii doondoonayaayuu dabargooye leeyahay haddaan laystafirahayn macid bay ka jidan tahay qofka diir ka saarmow waa lagu dareensiin waa wax dad iyo naaroo diis iyo xanuun badan dulli iyo ka daran cudur kala dila dadka isjecel danka siiya duul nabad deganuu u wadayaan isu diida diirnaha halkay dayrtu qabatee sama loogu daaqtago dalawada la maalee laga buuxsho doobiga dibirku isu geeyee inta uu mid doqoni dara waranka kii kale deeradu ismaratee danab uu ka qiiqee dabka laysu guran jiray dabadeed la dhi'i jiray yaa doonayor dawe male qabyaaladii deelay ninkii yidhi inaan dirajo siiya igu doorsamayd balse waa la duugo dura ayaannu aasno dani nagama haysee durrujaana yaa faray yaa dooxay boogtii yaa doobiga u culay dadse uma dhowaanine haddii diinku soo qoday oo uu muuqdo tacabkii daymaduna mar ula tahay waa inaan la daawane dabool aynu saaroo igu celina keeyi uu inoo digaayey badeyrkii markuu daldaloolka heestiyo waa maxay istiraasigu maxaa keenay dacartiyo marabka laysku soo daray wax danteenna guudow u damqaday abwaankuye sawtan sawtan durugtay heestii dool raacay hadalkii ninkas boqorkii ka qaadee ciday damaqday maansadu intuu doogtay nabarkii ku dilaacay wuxuu yahay duguntaagii ruux waday damiyartiyo sabool buu cunay tuunyadoodo inta uu la dacal maray keligii tutubiyo danta qaranku leeyahay tiisii ka doorbiday didiibsoo ka joogo daa aanay cid odhan haddaan dabinuu aasnayn daah ugu xidhnayn meel duqda igar ku maalayn dibirootiguu wado ma u daacad heli laha soo kamay dalleenteen dembigiisa uu galay daba joogtay heestani yaan cidi durraynoo iska daayaayay midkaa ka sii daran waxaa jira dilaaliin wuxuun kala debero oo daaqa maalka qarankoo weli hoos cidi u deyn afartaa dileeye welidood u ifran doonidan shiraacani ma biyey ku socotaa mise dooxa ciid weyn ma hiigaanka da-aee dalka wada dhammeeyo daruuriyani masimiyiin duhurkii markay tahay dayaxnuur maleeyo ma iftiin yaa tibid dooxada hargeysaad haddii daadku soo maro inteebaa ka baxa duug waxaan uga dan leeyahay carab dalablabaa jira dabina u qarsoon yiin uurkuna u daban yahay dila doona baadida in la helo la doonay inuu didiyo mooyee dugaagga aan ka hoynin waxaa daalka ugu wacan dabaal buu ku sabayaa midii moolakii ragi mahmaah da'weyn baa muntuqiya ku yidhi bey ninkuu digay kumuu dilin dedi maaya aniguye kuwa damacu qaadee sii dacawadii beri nebigii ku dayatee socodkeedii diidee kii kalena ku daashee dalag dalag u socotee loo daayay caynkaas dadka qaara baa jira oonu dayro kala nahay dumadooda weeyaan dembigooda wow kayd dullinimana wow kow malabkiina wow dacar diga lugaha kula jira dambaskiina gacan daray waxay doonayaani u dirqiyey muxuu yahay dalandool xumaantiyo dabayraac waa maxay dameeraha ka raa- dameeraha ka raacee dalbadaa arooshee booraan dalooshow dalaq tiriye yeerkaa dibna ha uga soo bixi waxa aan ku daayin deellaydan kaga baxay shicibkeennu waa dahab dowladdeennu waa qaran qof bandigna weligii kuma tagaya howlyari dad islaamo weeyo damiirkooda adagyo cidi doorin karinoo daawo waxay u yeesheen inay daafacaan sharaf
beerley markii ay soo gaadhay magaaladan hargeysa ayaa waxaa soo galay ninka layidhaah cabdi cali weyd wuxuu ku soo galay dacaw waacir ku onkoday shan iyo labaatankii bishii koowaad siddeetanka suul dhabaale dabadeed murti aan ku daaxdiyo suugaan dalayntii dadku igu aqoon jiray inaan daayey la imood ha yeeshee ma daalani imikaan diyaarahay dibu laaban igu jirin darbo aad u dheer baan dacarley ka soo riday shaxda degalka taalana tusmadaydii baan degay waa daabad maansadu waxay kala dab qaataan dugsi male qabyaaladi iyo weliba daalacan dulucdeedu waxay tahay geel diday dareen arag dab la shiday durbaba olol od dacwiyey dantii hadal ninkuu digay kumuu dilin ninku dagayna waa fulay daca waacir ku onkoday isku dida abwaanadu deelayda lagu muran ninba dawliskiisii darsay wuxuu ku qaadaba ninkii dabin libaax dhigay duur lagu aqoon jiray dafu tidhi sakaaradu markuu soo dul joogsaday wuxuu yidhi umaba daban dayuxuba kulayl ma leh dunidana iftiinshee dacaw waa habeen ciig wuxuu daba socdaa aar danjiraa dahsoonaa dumar baa la wada qabay danni baana kala galay ninka tee u daacada ma la wada dalaaqaa bal tee loo dardaar warin dihinaa irmaanaa dararnaana wuu gudhay digaa hoos ka noolay dariiqiina waa qodax dibu noqod warkii dhaaf danyartiina kaba ma leh dadabsiga ku naaxiyo nin la daajinaayaa dulmigaa la yaab kaleh dadka liita ugu wacan dalawada hallowdee dib jirka ah ninkii helay markuu dhowr diraacood dambarsaday id- ismoodsii markuu dhowr diraacood dambarsaday ismoodsii inay duunyadii tahay damac baase hodayee hashu waa dirmaandeeq sumaddeedu waa deel ninkii lahaana muu dayn weli baadidoonkii kamuu daalin raacdada raadkeedii kama degin yaboohdiina muu dayn tibaax doora buu helay berrina wuu dul jooga afartaa intaan diray doorkii ina jadeer iyo ma u degay sidii cali duluc kalena waxay tahay nin qabiil dugsanayow waa buul duqeedoo daldaloola badanoo kala daadanayo waxay daasad iyo maro kolba meesha ugu daran ku dugsii tidhaahdaba marka ay ku daashaa dhaxantiiyo darooruhu ku dilaan dhexdiise afartaa aqoon dirir iyo dibu rogaal celin dulo kalena waxay tahay dadku inuu horow jiray dadku inuu horow jiray dibna loo abuurayn oon la doorin karin abid dakhar cali ku yaalana dusha layga saarayn dimanaha ilowsani isna talada kuma darin afartaa dhadeenley durkiiyoo ogeysii dood kalena waxay tahay dubqallooc sidiisii uurkaa la dabayiyo isdaad raacin la arkee dareenkii qamaan iyo darwiishkii hubaysnaa cabku dirici raagiyo dhaqankii ma doorsamay gurti baa la dabaxaday boqol iyo ku diimood dockayeedhi baa jira daahiyada aqoon xumo dusha igama saarnayn weligay ma duur xulin doono wuu badheedhaa dabuubtii marxuumkee ahayd waa dix dhagax iyo deelaydan kala saar kala garo diraac iyo dambasamaha jiilaan hana laba gardaymoon ha degdegina dib u joog ha ku deeqdo waanadu afartaa aqoon dirir iyo dibu rogaal celin dulo kalena waxay tahay deelayda maansadu ifla daari weeyo waxa lagu dabiibaa dibudhaca qabiilkiiyo darxumada iyo baahida ogow geedka damalka ah cilmi lagu daryeeliyo haddaan daawo loo helin xar dalooliyaa gala durba wuu engegayaa waxa rida dabaylaha cirkadaya daruuraha xidigaha badhbaadira deris iyo walaal ah diga rogasho kala waa maansada dadkeediiyo dalyaqaanadeedii dunqulaalinayow siday daalacani tidhi waa inoo dantaa guud beelka xeel la'aaneed carab dalab la'aaneed dalka iyo jabuutiba sheekadu ha durubtee dibu noqosho ka ogow xakamaha ka sii daa hadda daaba dhabatee
waa hagaag beelley markay halkaa marayso ayuu soo galay ninka layidhaha xirse cabdi cali colan wuxuu ku soo galay xirse qhasiidada daaliba afariyolabaatankii februari sannadkan aan ku jirnay siddeetanka dariiqada abwaankiyo doodiyo fagaaraha shaxda damalka lala tegay ee ruux kastaa degay oo xamar ka daabacan xaraf lagu daliishana beelkii qur-aanka leh qabiilkana dacwada u leh suugaan u duunye ah calankana daryeel u ah maamulkana digniin u ah dembiqabe xabada u ah geesina difaac u ah hal abuur darmaan u ah taariikhda deeq u ah saboolkana damaashaad darsay oo ku daqaqamay ciyaartiina daawaday dubka qaran walaaloo maxamediye diinta ah ku halqaaday dulucdee tirakoobtu daaliba madashii dalaysnayd dudo iyo halyeygeed fulayg iyo darwiishkaba gammaan iyo dirkiisaba shirka loo dareeriyo koox duub cad baa timid dablayaal fogaayoo durbaankuun maqlaayo dawanka u hidhoobo hogta uun dul joogo shaxda kii dumaaliyo kii dadabta saanyada dabxidh laba jaraaliyo wadin daahan gaadhsiin ama garanda baalbarad dabkanaa xabowsaday afartaa dawaar mari sheekadu mar waa damal marna dooni weeyaan badda dulundulcayse sanga dirir u joogo u diyaara dhiilo xeeshii dagaalkiyo dalabkeed yaqaano danankuugu baaqaa deelayda weeye dabcikii ilduufow debnihii bilaabow adaa doobi xoorliyo deecaani malabiyo maamuus haldoornimo ama derajo aakhiro duco waalid galabsaday aamiin dadweynow haddii maanta duulaan lagu dumay wadeecada afartaa digtii iyo xarakadii andaabacay marka xiga digtoonow reerkii ducaystow waraabihii dusheennaa ka dalqamay u yeerto soo daa ilaah yidhi markuu duunyadii jaray dib u celi allahayow ma sidaynu doonaan daayinkeen su'aalna looxiyo tawaadii lama doorinaayo waxbaa loogu dawgalay deelayda socotana sunta dulinka dhaqankiiyo diirdiirta qarankiiyo daaniyaha dhaqaalaha duufaanka shiidiyo duumada dhallaankiyo xidhiidkaa dadqalataa rabbigeen u dirayoo ninka maanta diidaa ama daawadeedii ka hor keena doodow qalindaari maysidoo shimbiraa la duulo waa dhagaxi dayirsiday